marka gadaal ahaada ma aqaan wax dhacay marka marka macalimiintaasoo dhan way joogaan ayagoo join garaysan puntland iyo somaliland waxaan rabaa inaan idho macalimiintooda ayagaa kabo unicefna programka c p e dabdhahayaa laga kadahaye marka macalimiintooda alxamdulilah si fiican bay u shaqaynhayaan haddee mashruucyo kalena waa la helaa oo laga kaalmeeyo bikaas waa macnaha system baa jiro shaqaynhayo south centraalka iyo labadaas dhinac isku mid maaha somaliland waa sii horeysaa puntland waa ku xigtaa laakiin south central runti aad bay u dambeysaa alaha kalena howlaha kalena aad bay ugu badan yihiin marka waxbarashada halkaasaan aga bixi waxaaba aada loogu baahan yahay public schooliska sidii loo soo nooleyn lahaa iyo sida xooga loo saari lahaa in maaragtay dowladda ama ama xataa dadka loogu boorin lahaa inay ka baxaan public schooliska si ilmihii soomaaliyeed majority of them banaankaay joogaanoo iskuul la-aan wey macnaha waa arf iskuolkeed iskuol ma dhigtaan si ay iskuol loogu helo marka waxbarashada xaggaan laga bixi security waxa waxaanoo dhan keena waa security la-aan markaan xamar joogo waxyaabaha aan la yaabay oo la fidacay waxay ahayd security dowladii baa jirta oo askarti ood ujeedo uniformkoodii wato waxaad arkaysaa group kaleeto oo dhar cagaara xiran oo lagu leeyahy waa security hebel kuwo kaleo dhar buluuga xiran oo security hebel la leeyahay waxaad arkaysaa baabuurtii amasan oo ayagana dhinacyadahay kuwo kaleeto laleeyahay ciidamo waxaa weeye imaaraadka ay tababareen oo jaf ayagaa ka amar qaata ayagaa mushaar ka siiya xataa dowladda way yaqaan marka security markii la dhaho runtii aad bay security u liidataa muqdisho oo weliba aniga markaan soo tegaa weeba roona hadda ka dartay dhibaatadana waxaa keenaya waxaa weeye sababta ma jiraan macnaha force midaysan unified security ma jiro group askartina mushaar fiican ma hesho meel kasta oo muqdisho marto checkpointy baa taalo oo macnaha niman ay taagan yihiin askar ah nimankaas askarta ah baahidooda waxaa weeye intuu kugu soo foorasado ninka wuxuu ku dhihi wuuna xuunhayaa xoogaa in wax rabu kutusahayaa intooda badanna runtii waa legitimate ma aha niman qaad cunahay waa arkaysaa kuwo qaad cunahay oodan rabin inaad wax siiso sababtoo ah qaadkibaa afkoodaba ma aragtay ka muuqda qaarna waa baahida haysto oo waa niman rafaadsan oo askar oo qorax haysood ujeedo kuwaasna waa jiraan kuwaan kale amisaanta waa ladan yihiin laakiin xoog bay jired ku maraan oo qofkay kusii dhacaanna allah u naxariista iyo baawarkay ku dhacaan kuwaan imaaraadkan sidoo kaleeto securitygan waxay saaran yihiin baaluur qooqan la dhaho pickup kibuu u egyahayo labada dhinac ay lugaha ka daadsan yihiinoo ninkii la waday wasiir ha ahaado ama ha ahaado hay-ad nin u shaqeeya ama ha ahaado nin kaleeto oo maaragtay muhiim ayaga dadkaas ah kulleyba oo horey buu ku jiraa markii la iska hor imaado la isaga hor imaado hadda meesha maalin dhaweysto qaraxa ka dhaco kale october fourteen calooshaa xanuun sababta waxaad isdhihi maanta meeshaan wax yar haddee ka dhacaan waa kugu dhamaata meeshaas markii la isugu imaado qof kasta hadduu baabuurka amasan soo galo waa inuu ka leexdaa ma jirto soomaali baa tahay iyo askari baa tahay iyo hebelo baa tahay amasan hadday meesha soo marta taraageeda weyn waa inaad ka leexataa amasan haddayna joogin ninka qoriga wata markuu soo mar waa inaad ka leexataa xabadaa korkaaga laga ridaa iga leexo haddaadan ka leexanna iyona mudankaagaa lagaa waraabina securityga marka aaday u liidataa sababtoo ah waxaa weye adniinka askariga oo soomaaliga ahaa mushaar ku filan ma haysto ama mushaarba ma haysto dhalinyaro badan oo hub wadatana way jirtaa security badanna way jiraan oo xataa dad ajinabi aha samaystay oo nin waxaa jiray badda agteeda ka samaysta hotel oo hotelkiisa security goonihuu leeyaho uu ka keenay kenya iyo uganda iyo oo soomaalida la shaqeeya ayaga banaanka uma baxaan soomaalida banaanka loo diraa laakiin gudaheeda ayagaa ka ah security marka securitygana halkaasaan naga baxayaa laakiin security la-aanteed iskuolna laguma dhisi karo ninna iskuol lagama saari karo maxay ahto wasaaradna looma tegi karo haddii loo tagana waa inaad dhuumataa aniga shareer baan xiran jiray markaan tegahayo wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka macnaha heerkaas bay markasta maraysay haddii kaleeto oo lagugu tuumo inaad dowladda u gelgelayso kabtaadaa kor loo tuurahaya cid u tuursayna mataqaani marka halkaasaa naga baxaya securitygana waxbarashada waa idin sheegay dhaqaalaha soomaaliya dad dad yar baa ladan waxay noqotay laba dabaqadood mid cirka jirto dabaqada sare iyo mid hoose wax u dhexeeya ma jiraan middle class wax u dhaho ma jiraan dadkii ama waa dad masaakiin ah oo caloosh muq dilayso ama waa dad aada yaabayso ama dowlad ha ku jireen ha ku jireen ama ha u shaqeeyeen maxay ahayd organisationada maraykanka iyo kanadiyaanka iyo europeanka dadkan kala duwan markaad xalano gasho oo meelaha qaarkood tagto waxaad isdhihi meeshaan ani xalano weligay ma tegin haddaa iigu horreysa haddana waxaan tegay ayadoo military haysto oo macnaha safaaradihii ingiriiska iyo faransiiska iyo talyaaniga iyo maraykanka hadda qeybbaa laga sii oo ka dhistaan meelaha kalena hoteelada markaad tagto ee soomaalida leeyihiin oo gudaha iridda ka gasho waad halmaami banaanka aad ka timid dhibaatadiisa iyo rafaadkiisa anaa waxaan idhi marka soomaalida ileen waxay u halmaamaan dadkaan dhibaatada haysato oo dadka dibadda jooga keliya ay u qayliyaan ileen dadku gudaha markay hoteeladan usoo galaan wayba halmaamaanba dhibaatada bikaas macaanka iyo qabowga iyo koofiga uduga iyo waxa ka muuqda quruxda ma malaynaysa banaanka macnaha inay wax jiraan markaad soo baxdaad waxaad ogaan subxaan allah ileen dhibaatadaana waa jirta banaanka isgaarsiinta communicationka ayadana magaalo kasta maasha allah laakiin markaad magaaladan kasoo baxdo waa sababta an xoogaa dhexda markaad maraysa wuu kaa goye tan kale markaad soo gaarto wuu kuu bilaaban raadiga kalaa kuu bilaaban xoogaa markaad soo socoto wuu kaa goye magaalada kale markaad imaado raadiga kalaa kuu bilaaban aniga marka waxaanba ogaadayba soomaalida waxay u kala qoqoban tahay waxa weeye gruub kastoo magaalo kasta meel degan information gooni ah u imaado war gooni ahay wadataa iyo raadiga gooni ah kuwa kalena sidoo kaleeto marka waxaa idhi taasna waa in laga fikiraa radio national ah oo dowladda ayna lahayn radio kumbusha ma aha in la keeno raadiyo wadankii oo dhan gaaraya like national public radio oo kaleeto halkan marka intaasaan kusoo gabgabaynaya dumarka iyo dhalinyarada waxay u baahan yihiin aad gacan in loogu celiyo la mideeyo dhalinyaradana gacanta in lagu dhigo shirar baa lagu mashquuliyay waayadan ayagii baa la isku dirahayaa dhaayaaf farihii iyo gudaha aad baa la isugu diraa dad kaloo waxaa yimid soomaali ahoo ma raba inaan magacyo sheeg sheego laakiin ka faa'iidaysta arrimahaas oo xoogaa meesha lagu dhex jiro ajinabigana way ka faa'iidaystaan dhaayaaf faraha iyo gudaha kol dhow dagaal baa dhici sokeeyo oo ayaga ka dhex socdo oo kan diinta kusoo xigi doona haddaan taasna wax laga qabanin marka walaalkay halkaasaan aga bixi waxaan u malayn I jumped around by the one one day with my own self تعلم الجيل سعد يوم كان قد حين باهي بدنا كتوري لا عافمادك باهي عقل بي هذا كتلا باهي فلبدل oo uu ahaaday dadka laga doqoda ka jira gudaha markaad intuunkaad soo martay ee kaleeto marka laga tago waxbarashada iyo caafimaadka iyo amniga siradaa dadku isugu xiran yahay ama way u helaan baahiyaha kaleete ee muxuu ahay caafimaadka iyo biyaha iyo nolosha kan lagu bedelo
biyaha biyaha horta waa la kala fiican yahay puntland iyo somaliland magaalooyinka marka la dhaho biyo la-aanka ma jiraan oo xataa biyaha marka ceelasha aan qodayno brograamka waxaa noogu jirta ceel qodid oo kaleeto oo shallow wells waxay dhahayaan oo waa dagaalkacay oo kaleeto dhinaca nooradka iyo dhinaca saasabo markii la qodo waxyar kadib gacantaada lagu qodahayo macnaha intad kor istaagtay waa xog iyo ceelka yaad arkaysaa laakiin biyihii waa la gaarahayaa marka waxaa jiro weel macnaha ceelal aan aada u dheereen oo la qodi karo oo biyo leh marka biyo la-aanta gudaha magaalooyinka kuma yaro aad bay u fiican amin biyaha kuma yaro biyo la-aan ma jirto markaad banaanka aga baxdo yaa waxaa jiro dhibaatadaas sababto ma jiraan ilo biyood oo dadka reer guuraaga ah ay maarata soo hiigsan karaan oo biyaha xoolaha ka waraabsan karaan oo isku xiran oo hagaagsan ma jiraan waxaa jiro barkado meelo way jiraan ceelo ka qodanyihin laakiin barkadaa jiro hay-adaha ay dhisaan oo dadka biyaha ay ka buuxsadaan markuu roobka da-ana biyaha qabto laakiin reer guuraaga dhibaatada ka dhacda waxaa waaga hore markay guurahayaan xoolaha waa la rari jiray ilmaha kordaa la saari jiray dadka waaweyn waa socon jireen hadda waxaad arkaysaa baabuur weyn oo socdo oo arigi saaran yahay dadki saaran yihiin gurigiio lasoo furfuray saaran yahay maaragtay yaad arkaysaa xataa qaarkood lo saaran yihin geel xataa baabuur ay saaran yihin waan arkay meeshi naqa ka da macnaha roob ka daaya naqa laheed daqsada way tagahayaan asaga waa lagu kala kacayaa kuwii soo lugeynayaan baabuur aan haysan ama aan heli karin oo reebaadiyaha baayotaan ay imaadaan meeshaas naqiba waa idar xoolihii dadkii aga hormaraan mar ka dhigo waaga hore sonis baa jiri jiro waa kala qaysadaan jireen sida la ii sheego dadkii aan la kulma ii sheegeen hadda ma jiraan meel kastaa la daaqahayaa marka biyaha markay noqoto shortage of water waa jiraan aas magaalooyinka banaanka reerka dadka reer baadiyaha ah aada bay u dhiban yihiin ma- baadiyihii oo dhan waxaad moodaa inuu inuu maarag forest dhexda ka baxay sababtoo ah xataa caanihii meel kasta markaad aad tagta caana boora ayaal qasac caana boora ah ayaal haamihii iyo diilihii iyo wixii markaan yaryaran aan arki jirna ma jiraan caadad jaallo ah oo shanle iyo saddexle lagu hayaa caanihii lagu wadaa dadka reer baadiyaha aasaasaa ku jirta biyihii banaanka maku haystaan gudihii bay usoo xarirahayaan barkadaha haddayna haysanin meeshuu roob ka dayo dhaxsal u xarirahayaa marka ceelal waa loo baahan yahay laakiin ceelashaan ee qolada inta kumiyo loo dhiibay ay meel ka qudayaan lama rabee waa biyo macnaha water points organized ah oo system ku socdo oo laga warqabo oo dadku ay maaragtay sharciyo u degsan yihiin waa in loo sameeyaa marka taas biyaha adduuna dhib jirin halkaas aan ka bixi dhinaca faalka laakiin biyo la-aanta aaday ugu badanta markaan taga baydhabo banaankeeda oo kaleeto eh, biyo la-aan badan baa jirto Eh, waxaan taga doolow iyo beled xaawo iyo eh, aad biyo la-aan baa jirto laakiin dadku macnaha ceelashaas iyo waxaasay qodan hayaan markaan taga kismaayo oo kaleeto macnaha gudaha waa okay laakiin banaanka iyadana dhibaa ka jiray Ee, roobka markuu do-o biyaha meel qabanaysa ma jirto biyo biyaha xiraan ma jiraan Eh, biyaha dhaksay daad ku noqon hayaan oo dad ku dardarahayaan biyaha ku baabi'in hayaan marka biyo la-aan way jirtaa khaasatan south centralka iyo baadiyaha puntland iyo somaliland that's why daraaska markay dhacda ay dadkii biyo la-aan ugu dhintaan sababtaas wey Eh, tan kale ood weydiisay biyaha markay noqoto waxay ahayd caafimaadkaasi sooma
caafimaadka caafimaadka eh, clinics baa jiro badan eh, laakiin hadda puntland oo kaleeto gaalkacyo dhinaceeda ugu fiican caafimaadka eh, iyo boosaasaada laakiin gaalkacyaa majority of the people gaalkacyay jecel yihiin inay aadaan laakiin clinics badan baa jiro eh, iyo isbitaallo eh, gobolkoo dhan maa ku fidsan somaliland sidoo kaleeto laakiin dhibaatada ka dhacday eh, waxaa weye somaliland eh, eh, macnaha qiimaha private waxaa yimid companies iyo dhakhaatiir badan oo ka timid syria iyo iyo yemen iyo soo dhish iyo egypt masar masar horta aad bay usoo dhashay dhakhaatiirteeda somaliland haddana syrian baa soo galay iyo yemen boosaasana way soo gaareen yementas iyo syrianka ayagana kuwaas laakiin bakeries iyo waxaasay samaystaan ma ana arkay isbaallo ay samaysteen laakiin egypt masaarida egyptiyaanka masaarida somaliland aad bay isbaalladooda marka isbaallada ma jiraan isbaal fiican oo aan lacag ahaan kii aan lacagta ahaan oo firiiga ahaana waa baabacsan yahay Eh, macnaha haddii meel lagaa qabto nasiib haddaad leedahay oo xool lacag aad haysato wax fiican waad heli laakiin mar walbo waa inaad faatisaa meel dadka indiya aada u aadaan indiya iyo germany ayay aada u aadaan Eh, muqdisho clinicska waa ka badan yihiin markii iskuuliska waa tirada ka batay Eh, regulations ma jiraan marka ilmo yaryar oo kulligood medical programs baranhayo jaamacado tirada ka batay oo medical programs laga dhigo oo waxaa jiro qaarkood xataa eh, hal macalin uu dhigayo hadda one of schools aan muqdisho kusoo arkay nin baa wuxuu yahay the chair eh, the dean iyo the professor of the medical program wixii oona isagaa dhigahayo ardada kasoo baxaysana isbitaallaa loo helahayaa ay dadku tababartaan dadka ay ku tababaranayaana waa dadka masaakiinta ama soo dhaawacmaya ama dhimanhaya oo iyagoo dalkeenhaya haddaad aada dhinacan kaleeto oo south central haddaad aada dalad xaawo iyo doolowna ayagana waa nonsense maba jiraanbo Eh, waxaa jira hay-ado ajinabi ah oo labaatan sano fadhiyo meesha oo waxba kuu qabanin isbitaal baan tegay ay remember garbahaarey markaan tegay waxaa lagu yidhi haa qado weeyo istaalku wuu xiran yahay waxaa yidhi I have never heard istaal xiran macnaha waxaan ku rabaa inaan ku tirso the level of meelay marayso ee caafimaad xumida Eh, dhinacan sool iyo sanaag iyo haddaad aado oo haddana aan dhinaca noolka u gadoomo Eh, dadku waxay ku dhintaan inta lasoo wado oo ama puntland xaggeeda loo socdo ama dhinaca somaliland loo socdo iyo dumarka isku dhintaan marka dhaqaalaha markay noqo aan caafimaadka markay noqoto ee, waxba waxbaa kasii daran waxbarashadii dad gooni ah wax baran haya public eh, eh, eh, institution iska saar caafimaadkana waa sidoo kale haddii aanan la helin istaallo jiro oo organized ah oo gacanta lagu hayo oo dad educated ah oo waxbarta ay gacanta ku hayaan ilmo yaryar oo aan tababar fiican helin yaa kulligood saas u dhex dabaalanhaya aan ka ahan dadkaa hadda hortiga ay tababarahayaan iyo kuwa ay soo tababar mar hore tababareen iyo dad soomaaliya oo dibadda ka tegay oo istaalada qaarkood ka shaqaynhaya iyo public health kuwa sameynaya awareness oo tallaalada ay ka hadlahayo macnaha gudniinka iyo waxaas caafimaadkana waa saas heerkaasuu maraya laakiin mar walba runtii rajada ilaahay soomaalidu waxay tirahdaa siday u cildarantaa umi alalaco marka ma rabo inaan dhaho rajo ma jirto rajo way jirtaa laakiin howl badan baa ma sugaysa
waaya aad iyo aad baa umahadsantaa doctor asaf sacdiyo sheekh cali aad iyo aad baa umahadsan oo golaca naasiintii golaca shacabka soomaaliyeed sacdiya guud ahaan ninkiisa markooda waxsiya dhinaca waxbarashada caafimaadka amniga biyaha wax badan baa laga hadasha aad iyo aad baa sacdiya umahadsantahay boqol kiiba boqol soo dhawow asari waa goli nineteen fifty habeen walba iyo saacad kasta